halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha sebtembar waa sideed iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa sagaal waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala soo socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo xarigga ka jaraya dhismaha cusub ee safaaradda soomaaliya ee magaalada tan washington si aan u soo celino saan sheegay karaamadeennii iyo sharafkeennii iyo qabkeennii nasiib marka waxaan u yeelnay safaaradda washington oo ahmiyad weyn noo ah dowladda maraykanka inaan ku yeelanno meel biri aan lagu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan boqortooyada sacuudiga oo maanta markii ugu horreysay taariikhda si rasmiya u bilaabaysa in ay dalxiisayaasha caalamka u ogolaato inay booqdaan dalkaasi
wararkaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha maraykanka oo ugu qaabilsanaa ukrain ayaa jimcihii shalay iscasilay arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha maraykanka lagu eedeynayo inuu ku xadgudbay sharciga maraykanka mar uu la hadlayay madaxweynaha ukrain warkan ayaa waxaa shaaciyey qaar ka mid a warbaahinta maraykanka oo arrintan si dhow ula socda wararka ayaa sheegaya in ergeygan oo lagu magacaabo kurt vulker uu iscasilaadiisa u gudbiyey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaan weli jawaab deg deg ah ka bixin warka iscasilaadda ergeyga maraykanka u qaabilsan ukrain ra-iisul wasaaraha bakistan cimraan khan ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay wax ka qabtaan xiisadda ka taagan gobolka kashmiir gobolka kashmiir ayaa ah gobol ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah oo ay ku muransan yihiin dalalka bakistan iyo indiya ra-iisul wasaaraha bakistan oo shalay khudbadda ka jeediyey shirka qaramada midoobey ayaa cambaareeyey cunuqabataynta ay dowladda indiya dul saartay qaybta ay ka taliso ee gobolka kashmiir cimraan khan ayaa sheegay in xiisadda ka taagan gobolkaasi haddii wax laga qaban waayo ay horseedi karto isku dhac militari oo u dhexeeya bakistan iyo indiya oo ah laba dal oo haysta hubka nukliyeerka
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington
dowladda soomaaliya ayaa shalay galab si rasmi ah u furtay dhismo cusub oo ay safaaradda soomaaliya ee magaalada tan washington ku shaqayn doonto dhismahan oo ku yaala magaalada washington d c ayaa waxaa iibsatay dowladda soomaaliya dhismahan cusub ayaa waxaa xarigga ka jaray furitaankiisii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo horta allah mahad iska leh waxaan u mahad celinayaa safiirka iyo howlwadeennada ee safaaradda oo sidii la sheegay runtii shaqo aad iyo aad u ballaaran qabtay oo suurtageliyey runtii inay wakhti badan iyo gurdi badan geliyaan sidii loo heli lahaa locationkan oo anigu waa kala qaadna magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safaarado badanna ay ku yaallaan waxaa la fiilaaya wakhtiyadan oo kale in aan haddaan nahay soomaaliya iyo xaaladaan ku jirno meelo fogfog oo luqluuq ah inaan ku dhumanno laakiin alxamdulilaah ilaahay baa mahadda iska leh in dadkii wax noo raadiyey iyo tabarteenna aan su geynay uu inoo suurta gashay inaan maanta meeshaan isugu imaanno aan safaaraddan halkan aan ka furno madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dhismaha safaaradda soomaaliya ee magaalada washington uu yahay mid ay soomaalida ku faani karto marka la eego degaan ahaan iyo bilic ahaanba markaan taariikhiyan idinkaga taabto runtii safiir walba soo mara wuxuu ka shaqaynayay sidii dowladda soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurto ah oo safaaradda ku shaqayso waa lagu guulaystay in hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel brime area ah oo wyomin avenu la yidhaahdo magaci weli ma leedaha meesha oo ay deganaayeen dee dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh alxamdulilaah hadda ilaahay annaga inuu nasiib nooga dhigay in annagoo laba sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda nugta leh oo meesha quuxoo ku taalla si aan u soo celinno saan sheegay karaamadeennii iyo sharafkeennii iyo qabkeennii nasiib marka waxaan u yeelanay safaaradda washington oo ahmiyad weyn noo noo ah dowladda maraykanka inaan ku yeelanno meel biri aan lagu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa meel dhulkeeda adigu aad leedahay dhulkeeda aad leedahay dhismaheedana aad leedahay waxaani waa dhaxal ummadda soomaaliyeed ee leedahay insha allah hadduu ilaaha yihaahdana waxaan rabnaa labaatan sano ama shan iyo toban sano kabacdi xaaladeena iyadoo sidaan kasii fiican inaan meeshaan uga sii guurno meel kasii weyn oo ka wanaagsan Ha.
madaxweynaha ayaa ugu dambayntii codsi u jeediyey jaaliyadda soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogto gaar ahaan kuwa waqooyiga ameerika isagoo kula dardaarmay inay kaalin ka qaataan ballaarinta safaaradda si ay u noqoto safaarad ay u dhammaystiran yihiin guud ahaan agabkay u baahan tahay waxaan rabaa jaaliyadda inaan la dardaarmo oo aan fariin u diro jaaliyadda soomaalida oo ku nool maraykanka iyo canada iyo qurbaha guud ahaan dowladdu dhaqaalaha cirka kama hesho dowladdu dhaqaalaha waxay ka heshaa dadkeeda iyo siday ugu gacan furan yihiin ay wadaniyiin u yihiin waxaa laydinka rabaa inta harta inaad samaysaan oo ah in safiirka gurigiisii iyo qunsuliyad aan samayn doonno iyo guri martidii soo degto intaba waa ka adagna hadduu qof kastaba xoogaa lagu qori uu keeno intaas in ka badan waa samayn karnaa saamayn badan aad leedihiin marka aad isku duuban tihiin oo wadaniyadiina aad leedihiin saamayntaasi waxaad uga faa'iideyn kartaan dowladdiinna ayaad uga faa'iideyn kartaan hadalkayga waxaan kusoo gabagabeeyey ilaahay waxaan uga baryayaa soomaaliya inay israacdo oo aan midowdo ilaahay qulubtooda inuu isu soo celiyo ilaahay inuu colaadda iyo dhibaatada ka saaro ilaahay soomaaliya inuu guuleeyo oo waxay ay haystaan uu ilaahay tuso ilaan wax walbaan haysanaaye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wasiirka maaliyadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo isagana ka hadlay munaasabadda furitaanka dhismaha cusub ee safaaradda soomaaliya ee magaalada washington ayaa guul weyn ku tilmaamay in la helo dhismahan ay ku shaqayn doonto safaaradda maanta waa maalin weyn bay nooga dhigan tahay Eh, ummadda soomaaliyeed waxaa usoo hoyatay guul Eh, iyo sharaf baa usoo hoyatay maanta haddaynu dhex fadhino guri xafiiskii noqon doona eh, muxuuha ambaasadarka oo inagu aan leenahay waxa weeyaan soomaaliya lixdan jir bay sanad uga hadhay lixdan jir lixdankaa aan jirnay maanta ugu horeysa meelaan inagu leenahay xafiis aan leenahay eh, inaan miftaaxiisa la wareegno calankana madaxweynuhu sudan maanta ayaa ugu horeysa Eh, marka runtii maanta waa maalin weyn weeye maanta markii calanka qoladii aan ka iibsanay colombia bay ahayd oo laygu yidhi konton sano ay lahaayeen Eh, inaan anagu maanta kala wareegno anagu aan calanka yagii sudhno magaalo ka mida magaalooyinka adduunka ugu qadiimsan ugu, ugu powerfulsan runtii sharaf weyn oo lasoo koobi karin ayay u tahay soomaalida magaalada washington waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu qaalisan dalkan maraykanka goobta laga iibiyey safaaraddana sidoo madaxweyne farmaajaba ka dhawaajiyey waxaa degan safaarado badan oo shisheeye waa kan mar kale bayle wasiirka maaliyadda oo faahfaahinaya kharashka ku baxay dhismahan Eh, wixii anagu aan ururinay anama cid ahaan nasiiso ama gudaha baan ka soo ururinay oo loo diiday inay meel kale ka baxaan oo meel lagu soo wada ururiyey laisla wadogyahay ayaan ka dhisnay maanta afar milyan iyo saddex boqol iyo gogo ayaa ku baxay kaa markaa waxaan doonaynaa in, in dadweynaha soomaaliyeed ee dhulkan ku nool naga- naga caawiyaan dhismihii hore ay lahayd safaaradda soomaaliya ee magaalada washington d c ayaa waxaa iibisay dowladda maraykanka kadib markii muddo dheer ay burbursanayd si aanay u dhaawicin bilicda goobta ay ku taallay iyadoo lacagtii lagu iibiyey markii dambe lagu wareejiyey dowladda soomaaliya halkaan dhegeystayaal warbixintaas kala socoteenna waa laanta soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a shirweynaha loo dhan yahay ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa weli ka socda magaalada new york ee xarunta u ah qaramada midoobay wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi ayaan goor dhowid waxaan ka waraystay wariyaha v o eda cabdixakiin shirwac oo ku sugan magaalada new york
xalay toole ilaa iyo shalay toole oo ay khudbadihii socdeen waxaa meeshoodii kasii socday islamarkaana khudbadahoodii waday wadamada kala duwan ee kasoo qayb galay islamarkaana goobjoogka ka ah kulankan toddobaatan iyo afraad ee loo dhan yahay ee jimciyada qurumaha ka dhexaysa magaalada new york ka socda En wadamo kala duwan baa hadaladooda ama khudbadahooda ay madaxdoodu ka jeediyeen golaha hortooda wadamada hadlay ee kelmadooda jeediyey shalay tolay laaxday intuu kulanku furnaa waxaa kamid ah wadanka bakistan oo ra-iisul wasaaraha cimraan khan u hadlay ra-iisul wasaaraha wadanka malaysia mahatir maxamed sidoo kale madaxda ama mas-uuliyiinta wadamada tanzania baba new guinea iyo weliba equatorial guinea iyo weliba sida oo kale xuseen waxaa xusid mudan inuu isna sanadkan amaba maalintii shalay toole uu hadal ka jeediyey golahan loo dhan yahay ee jimciyada qurumaha ka dhexaysa ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan wadanka suudan hogaanka u qabtay cabdalla xamdook oo isagu ka hadlay ama markii ugu horreysay ka jeediyey hadal ee kulanka loo dhan yahay islamarkaana ka hadlay xaaladda wadanka suudan oo aynu ka wada dharagsanahay halka ay maraysa marxaladaha ay soo martay iyo weliba isbedeladii ka dhacay iyo weliba isagoo ka hadlay dhinaca loo jahayn doono amaba loo socday iyo weliba marxaladda haatan ay wadankaasi uu ku sugan yahay wadamadaas iyo weliba wadamo kale ayaa hadlay intaasi waxa uu helinaya xuseen oo kulamo kala duwan oo aan ahayn hadalkaa la jeedinayo oo iyaguna dhinacyada kala duwan ka socday oo goobo kala duwan dooda ka socdaan goobo kala duwan ay ka socdaan kulamo gaara oo ay leeyihiin madaxda iyo weliba wasiirada iyo weliba mas-uuliyiinta kale iyo weliba mawduucyo kaleo iyadana dunida saameyn ku leh oo iyagana si gaara looga hadlayo qaarkoodna ay warbaahinta u furan yihiin qaarkoodna ay ka xiran yihiin oo halkaasi lagu soo bandhigayo hadallada ugu muhiimsan ee warbaahinta caalamku ay hadal hayso waxaa ka mid a khudbaddii uu jeediyey ra-iisul wasaaraha bakistan cimraan khan oo ka hadlay xaaladda iminka taagan ee kashmiir ee u dhexaysa hindiya iyo bakistan oo ah laba dal oo labaduba quwadaha nukliyeerka ah oo laga cabsi qabo inuu dagaal dhex maro arrintaasi muxuu ka sheegay cimraan khan xuseenow wuxuu si gaara ugu nuxnuuxsaday islamarkaana uu dul istaagay xaaladda gobolkaasi kashmiir ee ay ku muransan yihiin labadaa wadan ee tilmaantay ee indiya iyo weliba bakistan waxa uu si gaara u weeraray islamarkaana uu hadallo kulul uu ku duray ra-iisul wasaaraha wadanka indiya narendra modi oo uu ku tilmaamay amaba uu ku eedeeyey waa sidoo hadalka u dhigaya inuu koox muslimka sifaynaysa uu xubin ka yahay gobolka oo kale gaar buu soo qaatay wuxuu tilmaamay gobolka marxaladu ku sugan yahay isagoo ka hadlaya waxa uu sheegay in dadka tirada intaa leeg amaba dadka tirada badan ee ku nool ee wadankaasi gaar ahaan gobolkaasi kashmiir ku nool in ciidamo badan la dulgeeyay islamarkaana wuxuu tilmaamay ama uu yidhi erey uu u dhigayay islamarkaana uu sheegay oo ahaa in dadkaasi oo isugu jira haween caruur iyo weliba dad xanuunsanaya sida xoolaha meesha ayadaa lagu xidhay amaba lagu hayo qodobada kale ee laga hadlay iyo kulamada kale aad ka dhawaajisay waxaa ka mid ah horumarka waara iyo yoolasha ay qaramada midoobay higsanayso arrintaasi maxaa laga sheegay marka laga hadlayo waxaan s d g la yidhaahdo ama sustainable development goals ama yoolasha horumar waara oo dunidu sanadihii ugu dambeeyey ay noqotay yoolal ay dejisatay si ay adduunyada amaba dunida nolosha iyo weliba deegaanka loo wanaajiyo islamarkaana loo gaadho kulan gaara ayaa ka socday iyadoo intaana kulankaa ogolin xuseen oo marka aada dhismaha guud ee jimciyada qurumaha ka dhexeeya aada gasho waxaad arkaysaa meelo kala duwan oo ay calaamadahoogu ku yaalaan islamarkaana ku tilmaamayaan ama qodob qodob ay u yaalaan amaba tilmaamo kale ku muujinayaan meel aan saa uga sii durugsanayn halka kulanka guud ka socdo waxaa ka dhisan goob gaara oo loo asteeyey in lagaga wada hadlo yoolasha horumar waara islamarkaana waxaa maanta ka dhacay sida maalmaha kaleba ay uga dhacayeen barnaamij lagaga hadlayay yoolashaasi horumarka waara waxaa xusud mudan in maanta kulankii maanta oo ay kasoo qeyb gashay ku-xigeenka xogayaha guuda jimciyada qurumaha ka dhexaysa haweeneyda la yidhaahdo aamina maxamed oo halkaasi su-aala lagu weydiiyey islamarkaana kaga jawaabtay waxyaabo badan xuseen kulankaas oo anigu baan goobjoog ka ahaa islamarkaana aan ka qeyb galay aamina waxay ka hadashay yoolashani adduunyada muhiimadda uleeyihiin siyaabaha lagu gaari karo waxyaabaha la gaadhay dabcan sidoo kale iyadana si gaara waxaa loo weydiiyey in ka haween ahaan iyadoo ah gabar haweeneya oo qaaradda africa kasoo jeeda islamarkaana haweene muslina yoolashaa la gaaraya jagadan ay haysto see u aragto taana way ku nuxnuuxsatay muhiimadda ay leedahay in iyadoo haweeneya ay hayso jagadan iyo weliba yoolashaasi in la gaaraa sida ay isla jaan qaadayaan ay muhiimka u tahay
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo wariyaha v o eda oo haatan ku sugan magaalada new york oo ka socda shirweynaha caalamiga ee loo dhan yahay ee qaramada midoobey halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada washington boqortooyada sacuudi arabiya ayaa maanta markii ugu horreysay taariikhda si rasmi ah u bilowday in ay dalxiisayaasha caalamka u ogolaato inay booqdaan dalkaasi dowladda sacuudiga ayaa sheegtay inaan hadda kadib lagu khasbi doonin haweenkaan muslimka ahayn ee tegaya dalkaasi inay xirtaan xijaabka amaba cabaayadda xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta arrintani waxa uu ka waraystay samiir barre oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada hargeysa
xuseeney waxaa jirtaa aragti cusub oo siaad ka warhaysaan sacuudigu qaatay gaar ahaan uu hogaamiye ka yahay xajiyaha dalka sacuudi arabiya maxamed bin salmaan aragtidaas oo magaceedu yahay aragtida labaatanka soddonka twenty thirty aragtida qodobada kamid a waxa weeyaan in nidaamka immigrationka ee ku salaysnaa sacuudiga ku dhaqan jiray muddada dheer in waxbedel mugdhow laga sameeyo taas ay qeyb kamida ay tahay si loo helo kadib markii aqoon-yahan badan shantii sanadood ugu socodi ugu dambeysay ay kasoo noqdeen dibadaha laasiyama maraykanka iyo yurub ay aada ugu soo barteen aragtiyo ay la soo noqdeen baa kamid ah in la furfuro nidaamka immigrationka ee dalka sacuudi arabiya ku dhaqmo kaasoo had markii hore ahaa mid adag oo si nidaam systemada ku dhisnaa taa waa qodob kamid a qodobka aragtida cusub ee labaatanka soddonka ee sacuudi arabiya qaatay taasoo faa-iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee sacuudiga higsanayo isagoo markii hore aan siweyneeda ogsoonahay ku salaysnaa shidaalka oo qura maadaama ay ka gaadheen sida ay u dhigan tahay aragtideedu qeybta koowaad waxsoo saarka obic in ay iminka ay saaraan foxka laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta sida environmentiga oo waqooyiga sacuudi arabiya aada iyo aada uga socda iminka energyga sida uga marmaan energyga ay isticmaalayeen oo ay u helaan mid cusub oo environmentiga iyo cimilada wax ka qaban kara qodobadaasoo dhan baa bundiga u noqon karaya inay wax ka bedelaan nidaamka immigrationka oo ay furfuraan si dad cusub iyo dad aragti cusub dalxiisayaal ama aqoon-yahano aysu booqdaan dadka sacuudi arabiya u geli karaan ama investment ba ugu samaysan karaya mas-uuliyiinta sacuudigu waxay sheegeen in hadda kadib haweenka ajaanibka ah aan lagu qasbi doonin inay xidhaan cabaayadda amaba xijaabka marka arrintaasi iyadana maxay salka ku haysaa taasina waxay salka ku haysaa sida looda ogsoonahay markii hore dowladda sacuudi arabiya lama ogolayn haweenku in ay ay shaqooyin gaara ah mooyaane inan dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ay qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda wadan karaan oo driver license ama ay magaalada dhexdeeda baabuur ku wadan karayaan taas waa la bedelay oo waxaa loo ogolaaday dumarkii sacuudiyiinta ahaa inay baabuurta wataan inay shaqooyin qaban karaan inay ganacsiyo noqon karaan inay banka sistemka ka shaqeyn karaan inay shaqaalo dawladeed noqon karaan taas iyadana kusii hay ayaa ayaa noqon karta tusaale in iyadana dumarka ajaanibkana xorriyaddooda sida kuwa sacuudiinta xorriyaddooda loo siiyo in sida dumarka ajaanibkana xorriyaddooda loo siiyo marka taas iyana salka ku haysa maadaama dalki muwaadiniintii u dhashay dalka sacuudi arabiya xorriyaddii ay ka maqnaayeen inta badan u doorayeen ay heleen oo baabuurkoodii wataan inta aada arki karto sacuudi arabiya inay samaysan karaan business small business waxaynu naqaano ama ganacsiyada dukaanada markii hore halkay macalimado iyo dhakhaatiir ay ku koobnaayeen hadda ay kamid yihiin bulshada oo qaban karaan hawl kasta oo mujtamacooda uga baahdo ay gudan karayaan taasaa keentay in dumarka ajaanibkan iyaguna xorriyaddooda helaan si labadii la isku barbardhigo oo aan loo oran muwaadinadiina xaqeeda u hesho muqiimadiina xaqeedina u hesho oo qofkana waa resident qofkana waa citizen sidan inagu una yaqaano marka labada iyadoo la isbarbardhigayo ayay iman karaysaa in iyadana xuquuqdooda la siiyo oo aragtiyaha cusub ee laftigeeda furfurnaanta ay bilaabeed bilowday dowladda sacuudi arabiya ee ilaa soconaysa toban keediyeed soodmaakooda aragtiyaha cusub ead ka dhawaajisay waxay u muuqdaan kuwo kasoo horjeeda mabda-ii muxaafadka ahaa ee boqortooyada sacuudigu ay ku dhaqmaysay muddooyinka badan ma laga yaabaa in arrintaasi iska horimaad keento ama khilaaf ka dhex dhaliso bulshada sacuudiga my muddo dheer ayaa la soo waday oo u badan ilaa da dhowr iyo toban sanadood ay ka doodayeen waxay u yaqaanaan shuura kama hor imanayso waxayna uga hor imanayn furfurnaanta nidaamka immigrate qofka dee sharciga qabanayo qofku oo qofna waa immigrate qofna waa citizen marka in la yidhaahdo nidaamka cabaayadda iminka mandiqadaha gaar gobolada qaar haddaad aragtay sacuudi arabiya way kusii kala duwan yihin culture ahaan ama dhaqan ahaan marka nidaamkan in dumarka xijaabtaa waa dhaqan culture ma aha laakiin dhaqan dastuuri oo u yaalay sacuudi arabiya mu ahayn waa dhaqan culture ahaan loo qaadanayo marka waa aragti furfurnaan oo loo kala furfurayo matalan haddaan tusaale kaa siiyo waxaa jirta sharciga iqaamadaha ay yaqaanaan wuxuu kala leeyahay muslim iyo kayr muslim baa u kala qornaa marka markii horeba dumarka ajaanibka waa loo ogolaa inay siwir caadigaa ugu dhaqmaan kalsar ahaan bay uga duwanaayeen marka furfurnaantan cusub ee nidaamka immigration-ka ay ku sameynayaan ayaa keenaysa inay dumarku xaqooda qaadan karayaan iyagoo eeganaya isla markaana dumarkan sucuudiyada loo ogolaado inay baawiistooda wataan inay mujtamacooda dhex geli karaan inay small business samaysan karaan taa se ayan loo odhan waxay caburiyeen dadkii immigration immigrate ahaa ee waddanka soo galay ayaa keenaysa iyada in xaqooda la siiyo marka ma aha mid ka horimaad ay keeni kartee waa mid furfurnaan loogu arki karo nidaamka cusub ee labaatanka twenty
kaasi waxa uu ahaa samiir barre oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada hargeysa oo xuseen barre aadan uga warramayey boqortooyada sacuudiga oo maanta markii ugu horreysay taariikhda si rasmi ah u bilowday inay dalxiisayaasha caalamka u ogolaato inay booqdaan dalkaasi sidoo kalena iyadoo dowladdaasi ay sheegtay in hadda kadib aan lagu khasbi doonin haweenkan muslimka ahayn in ay xijaab qaataan
degslakaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a dibadbaxyo iska soo jeeda ayaa weli ka dhacaya qaybo ka mida dalka masar kuwaasi oo qaar ka mida lagu dalbanayo in madaxweynaha dalkaasi uu xilka ka dego qaar kalena ay isaga lagu taageerayo tirada dadka la xirxiray ilaa iyo haatan ayaa gaadhay ilaa kun qof wararkii uu dambeeyey waxaa qaahiro ka soo diray xuseen saxnuuni
sida ay xaqiijiyeen ururada bulshada tobanaan ka mid ah dadka dibadbaxyaasha ayaa la xirxiray kuwaasoo dadka loo xiray mudaaharadyada ka dhigaya in ka badan kun qofa dibadbaxyada uu ku baaqay ganacsadaha reer masar ee degan dalka sbain maxamed cali ayaa noqon sidii la rabay kadib markii ciidamada amniga ay xireen inta badan waddooyinka soo gala fagaarayaasha waaweyn ee dalkani ciidamada amniga oo wata gawaarida gaashaaman ayaa xiray gebi ahaan shaaracyada soo gala fagaaraha weyna ee taxriira taasoo u diiday dibadbaxyaasha in ay gaaraan halkaasi dhanka kale dibadbaxyo kale oo lagu taageerayo madaxweyne cabdulfataax asiisi ayaa ka dhacay bariga magaaladan qaahira boqolaal qof oo dibadbaxyaal ah oo sitay sawirada cabdulfataax asiisi ayaa buuxdhaafiyey fagaaraha manasada ee degmada nasri city kuwaasoo ku dhawaaqayay halkudhugyo lagu taageerayo asiisi cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya siduu u arko dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda masar ee muddada toddobaadka ah ka socda dalkani dalkani markaa waa dabaqado inta badan dadka dabaqada sare sida fanaaniinta warbaahinta militariga booliska dadka lacagta haysta dhammaantood waxay taageersiin madaxweynaha dalkani masar cabdixasiisi marka waxaad moodaa haddaanay waxba iska bedelin bilaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda uma muuqdo ilaa hadda banaanbixii maanta dhacay banaanbax ridi kara waa nin cagaa badan ku taagan laakiin ilaa hadda uma muuqato in banaanbaxyadan ay ridi karaan ama ay gelgeli karaan nidaamkiisa dadka muhiimka u ah inay banaanbaxyadan soo baxaan waxa ahayd dadka dabaqada dhexe sida wadaadada iyo maxaanku cilmaaniyiinta dadka iyo aqoon-yahanka dadkaasi ilaa hadda way ka maqan yihiin goobaha banaanbaxyada dadkaasi soo dega mooyaane ma jirto ilaayaa wax ka ridi kara xukunka ninkan madaxweyne cabdifataax dadka masaarida ayaa la daalaadhacaya qalalaasoo dhinaca dhaqaalaha kadib markii kacdoon xukunka looga tuuray madaxweyne xusni mubaaraga sanadii labada kun iyo koo iyo tobankii oo dalkani xukumayey muddo soddon sano ah iyo madaxweyne maxamed mursi oo xukunka laga qaaday sanadii labada kun iyo saddex iyo tobankii kaasoo ahaa madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka masaarida ay si dimuqraadi ah usoo doorteen maxamed mursi waa madaxweynihii hore ee dalkani ayaa geeriyooday bishii juuna ee sanadkani isagoo ay socotay dhegaysiga maxkamadeyntiisa xuseen saxnuuni v o a qaahira
aad iyaad u mahadsan tahay saxnuuni haatanna dhegeystayaal waxaad nala dhegaysataan codkaasi muusigaas dhegihiina kusoo dhacaya waa heesta halkudhageedu yahay caashaqa habaayicin waxaa ku wada lowqeynaya magool iyo samater
cishaduu ilaahay cirka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol cishaduu ilaahay cirka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol abiyada cartama iyo cirifyada badkaga xidhay iyo buuraha culus webiyada cartama iyo cirifyada badkaga xidhay iyo buuraha culus cimrigey adduunyada waxaa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale cimrigeed adduunyada waxaa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calafka ku qodhan cuna seegi maaye caashaqa habaayicin adna calafka ku qodhan cuna seegi maaye caashaqa habaayicin
ka xalimo khaliif magool iyo fanaanka xasan aadan samatar heesta halku dhageedu yahay caashaqa habaayicin ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan laydmo aniga iyo xuseen barra waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo